habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa fiidnimo khamiisa bisha abril ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mida waraysi aan la yeelannay la taliyo sare oo igad u qaabilsan suudaan
dadaalo fara badan baanu wadnaa ninkiiyo beesha caalamka iyo dad fara badan oo dee odayaalo oo mas-uuliyiin ah oo suudaaniyiin ama siyaasiyiinah ama dee militari ku jiri jiray ama militari ahaan jiray labada dhinacba waa lala hadlayaa waxaa la isku dayayaa sidii loo joojin lahaa dad fara badan baa lagu jiraa ciidii baa soo dhow dadku inay tukadaan oy ciidaan oo alaab iibsadaan bay u baahan yihiin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan u diyaargarowga ciidda
dee ciddaan wax ka gadayna waa ree awdalu awalse waxaan ka gadi jirnay dee ree beri baan ka gadi jirna wax oo inagu dhex jiray maanta way inagu yaryihin
intaasi iyo qodobo kalena dhegaystayaal waad maqli doontaan marka hore se ku soo dhowaada warkii oon idin akhriyo ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi morocco ayaa qabtay muhaajiriin isku dayayay inay gaaraan yurub muddo toban maalmood ah badweynta atlantiga iyo tan mediteraneanka sida ilo ka tirsan milatariga ay u sheegeen warbaahinta dowladda dalkaasi morocco oo ku taala waqooyi galbeed ee afrika ayaa ah waddan ay sii maraan muhaajiriin badan oo isku dayaya in ay gaaraan yurub ayna sii maraan badweynta sbain ama jasiiradaheeda canary iyo badweynta atlantiga sida laga soo xigtay qaramada midoobay iyo rubicii ugu horreeyey ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa tan iyo labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ee muhaajiriinta ku sii jeeda yurub ee badda mediteraneanka ciidanka ilaalada xeebaha ee morocco ee ka howlgala badda mediteraneanka iyo tan atlantiga ayaa waxa ay soo badbaadiyeen shan boqol iyo konton iyo laba tahriibayaal oo sharci darro ah oo dhalasho kala duwan ahaa intii u dhexaysay sideeddii ilaa iyo sideed iyo tobankii abril kuwaasi oo intooda badan ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya ee afrika sida ay ilowareedyo militari ay u sheegeen wakaaladda wararka ee m a p dad badan ayaa sida muuqata waxaa la sheegay in ay rasaas la kulmeen iyo qarax koronto munaasabad lagu qaybinayay gargaar lacageed ee caasimadda dalkaasi yemen arbacadii shalay waxaana ku dhintay ugu yaraan toddobaatan iyo siddeed qof iyadoo oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toddobaatan iyo saddex kale sida ay sheegayaan goobjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan falaagada xuutiyiinta cabdiraxmaan axmed iyo yaxya muxsin oo goobjoogayaal halkaasi ka ahaa ayaa sheegay in xuutiyiinta hubaysane ay rasaas ay kor u rideen iyagoo isku dayayay inay xakameeyaan dadka sida muuqatana ay rasaasta ku dhacday silig koronto oo sababay qarax taasina ay dhalisay argagax iyadoo dadka oo ay ku jireen haween iyo caruur ay isciriiriyeen sida ay sheegayaan goobjoogayaasha muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya meydka dhowr qof oo dhulka yaalla qaar kuda aanay dhaqaaqi karin iyo weliba dad kale oo qaylinaya sida markaasi halkaasi laga daawaday iyadoo dadkuna ay isku dayeen inay caawiyaan xogeyaha guud ee nato jenes stoltenberg ayaa booqasho aan hore loo sii shaacinin waxa uu ku tegay maanta dalka ukrain taasi oo ah booqashadiisii ugu horreysay ee uu dalkaasi ku tago tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka uu ku qaaday dalkaasi in ka badan sanad xogayaha nato ayaa booqasho waxa uu ku gaaray goob lagu xusayey askartii lagu dilay dagaalka isaga oo indhaindhayn ku sameeyey qalabkii militari ee ruushka ee la burburiyey oo lagu soo bandhigay caasimadda dalkaasi ukrain ee kayf stoltenberg ayaa marar kala duwanay muujiyey sida dalalka nato ay diyaar u yihiin inay dalkaasi ukrain ay ka caawiyaan agabka militari ee ay u baahan yihiin ciidamada dalkaasi ukrain xilaa ay sii kordhayso awoodda isbahaysiga nato kadib markii dalka finland uu ku soo biiray isbahaysiga taasi oo jawaab u ahayd duulaankii ruushka uu ku qaaday dalkaasi warkiina dhegeystayaal waa naga intaas halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ee washington ciidanka booliiska soomaaliya ayaa qabtay xubno la sheegay inay u shaqaynayeen dowladda soomaaliya oo lagu tuunsan yahay falal musuq maasuqa sida ay baahaysay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haysaa siinab abuukar
ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa howlgal ay ka sameeyeen garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo qabtay shan sargaal oo ka mid ah shabakad ballaaran oo booliiska ugu shakisan yahay inay musuq maasuq wax isdabamarin ka dhex wado xafiisyada maaliyadda iyo lacag qabashada guud ee adeegyada dadweynaha uu ka bixiya garoonka sida ay qortay warbaahinta dowladda shabakadan ayaa sidoo kale ku eedeysan in ay ka been abuuratay buugta iyo warqadaha lacag qabashada guud ee dowladda ayna luunsatay daqli dowladdu leedahay oo ka yimaada fasaxyada shaqada waxaa sidoo kale la sheegay in warqadahan been abuurka ah lagu xaday lacagta iyo hantida dadweynaha sida qoraalka booliska lagu cadeeyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo kiiskan kooxda la wareegay ayaa diyaarinaya sida la sheegay dacwad oogista eedeysanayaasha iyada oo xubnaha hadda gacanta ugu jira dowladda iyo kuwa ku lugta lehba ay wajihi doonaan cadaaladda ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa sheegay dhanka kale in ay ku raad joogaan xubno kale oo ka tirsan shabakadan ku eedeysan musuq maasuqa hase ahaatee booliska iyo dowladuba ma sheegin shaqsiyaadka la qabtay hay-adaha ay ka tirsan yihiin iyo weliba cadadda lacagta la lunsaday dowladda soomaaliya ayaa horey waxa ay u sheegtay in ay xooga saari doonto la dagaalanka musuq maasuqa xuseynab abuukar v o a muqdisho
dagaalka dalka suudaan ayaa galay maalintiisii lixaad iyadoo ay jiraan dadaallo saddex geesood ah oo si wada jir ah ay u wadaan qaramada midoobay midooda afrika iyo urur goboleedka igad sidii loosoo afjari lahaa dagaalkaas u dhexeeya militariga iyo xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada degdega ah ee r s f haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee magaalada khurtuum waxauu kula xiriiray maxamed biixi yuunis oo ah la taliyo sare oo igad u qaabilsan wadahadallada suudaan horeyna u soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee somalilan ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa xaaladda magaalada khurtuum
wallaahi radwan xaaladdu way maanta waxaad moodaa inay ka yara degan tahay sidii cayaamihii hore waxaa lagu talagalay in la sameeyo afar iyo labaatan saacadood xabad joojina run ahaantii weli ismay taaginoo waanu maqlaynaa xabado dhacaya laakiin siday maalmihii hore ahayd way ka fiican tahay laakiin de weli rabshad iyo dagaalka u socdaa waa gartay waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta urur goboleedka igaad u qaabilsan arrimaha wadahadallada dhinacyadan hadda dagaalamaya horeyna waxaad ula soo shaqaysay qaramada midoobay daarfuur muddo toddoba sannadood ah marka wax rajaa oo aad qabtaan miyaa jira in jenaraalada dagaalamaya ay wadahadaladii dib u soo celiyaan wallaahi dadaalo fara badan baa dee jiro waa la isku dayaya runtii dee dagaalka iyo iyo iyo iyo xal noqon maayo xabadda in la joojiyana waa muhiim dadaalo fara badan baanu wadnaa annakiiyo beesha caalamka iyo dad fara badan oo dee odayaalo oo mas-uuliina oo sawdaaniyiina ama siyaasiyiina ama dee militari ku jiri jiray ama militari ahaan jiray labada dhinacba waa lala hadlayaa waxaa la isku dayayaa sidii loo joojin lahaa fikra badan baa lagu jiraa ciiddii baa soo dhow dadku inay tukadaan oo ciidaan oo alaab iibsadaan bay u baahan yihiin waxyaabaha ugu waaweyn horta aanu wadnaa waxa weeye sidii bal atleast loo samayn lahaa xabad joojin waktigan xaadirkaa si dadku cibaadadooda u dhamaystaan hawshooda u qabsadaan alaabadoodii waxsoo iibsadaan waxsoo iibsadaan kolley dee rajoodna waa qabnaa inaan dee waxaan atleast lagala joojiyo for the time being waa gartay marka rajaad qabtaan in xabaddu ay joogsan doonto maalinkii lixaad ayay weli socotaa khartuum ayaad ku sugan tahay diblomaasiyiin kaloo fara badanaa meesha ku xayiran marka bal guud ahaan ka waran rajo intee la-eg aad is leedahay caalamka iyo diblomaasiyiinta meesha ku suganba waxaay ka qabi karaan in colaadda suudaan lasoo afjaro
wallahi dee horta sidaad ula socoto waad la socotaa inay maalmo xaddii madaxweynayaashii igaad shan ka midii madaxweynaha jabuuti ka kenya ka uganda ka south sudan iyo madaxweynaha soomaaliya ay shir qaateen qaraarna soo saareen saddex madaxweyne oo ka mida jabuuti iyo south sudan iyo kenya ay yimaadaan oo la dhex galo hase yeeshee dee airportka waawli waa xidhan yahay ayagu waxay u arkaan inay arrimo daakhili tooma rabaan inay cidi dhex gasho laakiin dee lagama joogayo dadka blinkan iyo dee wadano badan oo maraykan iyo cid kastalina way la soo hadashay marka run ahaantii dee rajo waa la qabaa rajaduna dee may baabiin waana dee bilqasab in xabaddan la joojiyaa waayo sida kuma sii jiri karo shacbiga iyo dadka iyo iyo dhisa taagan waa gartay marka dhibaatooyinka ugu badan ee hadda haysta shacabka maxaa ka mid ah wallahi dee shacabkii guryahoodii bay ku wada jiraan xabaddii dhexdooday ka dhacaysaa dayuuradaha dee cirka waxa kasoo maaragtay bamgaraynaya meelaha location meelihii ay dee ku jireen arasafto dadkii dee dabcan cunta la-aan meelaha qaarkood biyihii baa go-ay meelaha qaarkood leerk baa ka go-ay duruufta adag bay ku jiraan dhul rabadaan bay ku jiraan dee dadkii suuqa dhexdiisa baa dee lagu dhex dagaalamayaa waase waxaad moodaa sidii dee xamar noqotay berigii cali mahdi caydiid oo kale marka run ahaantii dadku dee way dhibaataysan yihiin dee guryahan ku dhex jira iminka lix bilood la cisho halkaan iminka anu qudhee dhex fadhiyaa sooma nahay oo dee cuntada kaagoyba biyaha kaagoy xaggaad wax ka heshaa qof kastaaba uu ka fikirayo marka runtii dee dhibtu ma yara oo dee dad iska deganaayo maanta xabadoori ka dul dhacday dee dhibaatadeeday leedahay waa gartay ugu dambeyn waxaad ii sheegtay in muddaba aad ku sugnayd khartuum oo wadahadalladan aad u qaabilsan tahay dhinaca igad waxaa kula shaqaynaya dad ka socda iyagana midowda afrika iyo qaramada midoobay marka bal haddii aad dib ugu laabato xilliga aad soo bilowdeen wadahadalladan iyo haddii colaadahan ay soo jiitamayeen
sidaad horta ula socoto waa dee taariikhda suudan way dheer tahay shan iyo konton sannadood bay ciidamadii askari haysatay ka madaxayd waddankan intay arkeen dowlad madaniya ama sibiliana sagaal sannadood bay ahayd saddexda urur baa loo xil saaray saddexda ururba waxay leeyihin dee saddex ergeyo hawsha wada anugu ergeyga igaadka doctor ismaaciil wacays ayaan la taliya u ahay maadaama aan khibrad u leeyahay suudan inaada ku noolaa toddoba sanadaan ku joogay ayaa aan kasoo qayb galay in aan de wixii talaa ka bixin karo sidii dowlad madaniya loo samayn lahaa wadahadalladu si fiican bay noogu socdeen koob iyo tobanka bisha inaanu dowlad abuuray ahayd kowdii abril waxay ahayd inaanu wax la yidhaahdo maaragtay agreementkii ugu dambeeyey final protocol agreement la saxeexo lixda abril constitutionkii la saxiixo transitionalka ahaa dastuurkii dabeetana aanu xukuumad samayno habeennimada ka horeysa jimcaha waanu la afuraynay dee madaxda burhaan iyo ninka kale waanu aragnay cidina may filinay xabadani dhacayso wixii waxaanu sahayn diyaar bay ahayn wey jirto waxa laysku haystay caqabadan ugu noqday waxa weye sida laysugu dhafi lahaa ciidamada labadan ciidama isberber taagan ee midna la yidhaahdo dacma sariic ama rapid support force iyo iyo ciidanka caadiga ah ee dee dowladda suudaan leedahay sidii la isku geyn lahaa waxaanu markaa ku talinoo de khubaro badan baanu u yeedhay inay nagala taliyaan wadano badan baa dee sameeyey spain lo jirilo oo south africa zimbabwe nigeria wadano fara badan oo afrikaan iyo caalamkaba leh marka waxaa warqadii hore la saxeeb ku qoray in toban sannadood lagu isku dhafistoodu ay qaadato markii aan halkii soo gaarno marka hore labadooduba wasaxayntaa ayaa burhaan uu yidhi waa inay laba sannadood noqotaa ninka kalena uu yidhi mee toban baynu ku heshiinay halkaasi hawshu ka bilaabantay cilaaqaasku marka uu sii yaro xumaaday waloba labadooda ay wada saxeexeen labaduna ballan ka qaadan inay sibiliya dowladda sameeyaan halkaasaa dhibtu ka dhacday sidii loo midayn lahaa ciidamada waddanka ee labada gruub ah halkaas markaa hawshii aanu wadnay ee aanu islahayn waa dambayseen ee aanu islahayn koob iyo tobanka ayaa bishii abril baa soo xidhaysaan dee waata in sida ku dambeyso dabcan dee dhibaatada dhibaatadani dhacday iminka aanan idina filayn run ahaantii inay xabad inay halkaa gaadho
kaasina waxa uu dhegeystayaal ahaa maxamed biixi yunis wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee somalilan haatana la taliya arrimaha suudaan uga ah urur goboleedka igad wuxuuna u warramayey ridwaan xaaji cabdi weli suuqyada magaalada ganacsiga ee puntland ee boosaaso waxaa toddobaadyadii u dambeeyey ka socday dukaamayso xoogan oo dadka ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidulfitriga hase yeeshee waxaa jira qoysas danyar ah oo ay duruufta u saamixi weyday inay ka mid noqdaan dadka wax iibsanaya waryaheena v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso
halkani waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso waxaana soo buux dhaafiyey dadweyne fara badan oo ka dukaamaysanaya dharka ciidda waxaa adag marista waddooyinka magaalada dhex mara iyo inaad si fudud wax uga iibsato goobaha ganacsiga ee ku yaal suuqyada boosaaso ganacsatada ayaa aaminsan in sanadkani uu yahay kii ugu wanaagsanaa ee wax laga iibsado waxaana ay shaqeeyaan saacado fara badan magacayga faarax cabdulaahi jaamaca weeye ciiddan waa ciiddii ugu dadbadneed abid nasoomadha waana ciidda ugu fiicneed suuqa wakhtiyo badan baa hadda laga shaqeeyaa magaalada dadka o dhan baa jooga cid ka maqan magaala ma jidho sanadkan dadku ma xagaa bixin marka dhar nooc kastana dadka oo keennay adeeg kastana oo keennay dharku inkastoo xoogaas ka yara qaali yahay laakiin waa iska caadi wax kasta wakhtiyada suuqa la shaqeeyana hadda waa iska badan tahay sideed toban saac ilaa labaatan saac isku noqday lixda subaxna waa lasoo galaa ilaa labada habeenna waa laga baxaa marka intaa dadka u shaqeynaa dharkuna de waa iska qaali lakiin dadku waa iska gadanayaan de waa iskaga khasban yihiin waddankana haa munaasabadda ciidda loo diyaargaroobaya sare ukac ayaa laga dareemayaa dharka iyo alaabooyinka kale ee dadku ay ugu diyaargaroobayaan ciidda hase ahaatee dareenka waalidiinta ayaa ah inay ka farxiyaan qoysaskooda
sihaan cabdinaasir alkaanu adeegayaa maasha allah wallahina dharka nagu qaali yihiin maasha allah saasay tahay dhar fiican baana loo keenay inkasta qaali iska yihiin alxamdulilah dee iska iideynaa waa lagu qasbaya duciyaalkiiyo farxaddoodii waa la fiirinayaa wallahi saaca badan bay ku qaadatay inaan suuqi waayo bulshadii baa ku badan dadkii baa ku badan waxaa inaad wareegtay noqonaysaa ciriirka wallahi jaanka dadkii baa ku badan qofkii hadduu soo galo waxaa laga yaabaa aroortii inuu ilaa duhurkii meeraysto magacay waa cabdixakiin cabdisalaan faarax ta dharka aada bay u qaali yihiin ciidda horena aad bay wax badan uga duwan tahay waana wax iska dabiiciya mar walba inaa suuqa saddex jeer laba jeer ku laabato sababaha awgeed suuqoo dadka aada iskugu badan yihiin safaf dheeroo la galaayo haa soon baa jira kuleyl baa jira dadkiina waa badan yihiin carooyinkiina aad bay magaranaysaa loo wada buuxaa marka waxay noqonaysaa marba inaa istiraahdo waqtigaasaa firaaqa mar waqtigaasaa firaaqa ah marka ugu dambeyntii haddaad iibsatay ugu dambeynta haddaa iibsadaan haa dhari qanciya waana ku faraxsanahay inkastoo dadweyne fara badan ay ka dukaamaysanayaan suuqyada kala gedisan ee magaalada boosaaso ayaa haddana waxaa jira qaar ka mid a qoysaska danyarta ah oo ay duruuftu ka reebtay inay dharka ciidda iibsadaan faadumo ciise cali oo ka mid a qoysaskan ayaa v o a uga warantay dareenkeeda ciidan aad iyo aad baa insha allah u jirtaa wax la-aanta ciidayaana wax walbay gadanayaan sheegiyo qaale qofkaan sheegiyo qaale saas u fiirinaya soo deji kan uu leeyahay qofka danyarka asaas waa milacsanaa qofkaan arag afartan doolar wax ka bixinaya adigna ilmahaadi haddaa kii labaatanka doolar taa maweysa ama shan iyo tobanka ama shanta doolar maweysay leedahay aye dadka aad u danyar baa dhibta haysataa maanta munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxa ay ku soo aaday iyadoo dadka ku dhaqan magaalada boosaaso aysan weli xagaa bixin waana sababta keentay in suuqyada magaalada boosaaso ay buuxdhaafiyaan dadweyne fara badan oo u diyaargaroobaya munaasabadda ciidda faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
dhinaca kalena magaalada borama ayaa iyaduna ka socda diyaargarowga ciidda xilli robo badani ay da-ayaan warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena xaashim sheekh cumar good
iyada oo lagu jiro gebagabadii bisha barakaysan ee rabadaan ayaa suuqyada magaalada boorame ee gobolka awdal si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga ciidda ciid alfidri waxaana camiran suuqyada ganacsiga ee iibiye dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu ciido meheradaha iibiye agabka ciidda ayaa qaarkood u sheegeen idaacadda v o a in sanadkan dhulku barwaaqo yahay islamarkaasina uu aada u wanaagsan yahay wax kala iibsigu magacaygu waa cabdiraxmaan axmed kaahin waxaan u hadlayaa afka masna groub oo keenta alaabaha jilmadoo kala duwan istoodhadeeda kala duwan ee ku kala yaalla somalilan waxaynu u taaganahay istoorhka aad nagu soo booqateen ee ku yaalla magaalada boorama waxaanu magaalada boorama ka xaqab jirnay oo nuu keennay markii ugu horraysay alaabaha jilmadda sida kabaha dharka macamuusaha iyo alaabaha kale kala duwan yaanu keennay bulshadana waanu ugu bishaaraynay si fiican oonu la macaamilnay macaamiil fiican baanu walaal ku lahayn magaaladaanu ku samaynay maadaama aanu cusbayn si fiicanna way noo soo dhaweysay magaaladu si fiican baanu ugu iibinay si fiicanna way noola macaamileen anigoo ah ismaaciil cilmi axmed ahna maamulaha dawaarlaha iftin haddaan ka warramo dawaarka iyo xaaladiisa iyo sanadkan iyo sannadihii hore sanadkan ayay ka saxmad badan tahay afariyo labaatanka saac waan shaqaynaa aad iyo aad baanay u fiican tahay oo nimca ilaahay dhua ka shubay roob badan baa loo da'ay oo dhulkuwaas barwaaqo barwaaqada awgeed ayaa keentay dadku inay muxuaha si fiican u ciidaan oo ay nabadgelyo fiicanna lagu hayo dhulka markuu dhulku barwaaqada yahay iyo markuu abaarta yahay dee ummaddu si uu waxmawda iibsato maanta marka dhulkaa barwaaqaa oo barwaaqada ilaahay ridayba dadku muxuaha si fiican u ciidayaan meel walba oo aad ka tirsan hadday dawaarla tahay iyo hadday bacadla tahay iyo hadday magaalsanan tahay meel walba camiran tahay maanta magaalada boorama aad iyo aad ba u camiran tahay oo cabdilaahi maxmed allabari waxaan nahay waxaan ahay dadka ku xidhan macaamiisha ku xidhan iftin dawaarlaha iftin muddaan ku xidhnayn oon dharka ka tulaninay hadday safaar yihiin hadday shaar iyo surwaal yihiin dharka jaynaha laga keenana waa dhar baca oo jidhka gubaya xilliga qabowga aanu qofku adkaysanayn xilliga kulaylka una u adkaysanayn iminka aniga waa laygaba gaadhsiin waayo waxaan sii dooranayaa ciidda dabadeed in maartahay lai tolo dhanka kalena ganacsatada qaarkood ayaa tilmaamaya in ciidda sanadkan hoosu dhac laga dareemayo xagga wax iibsiga siiba meheradaha iibiye agabka dhallinyaradu ay ku ciidaan taasi oo ay tilmaamayaan inay sababtay dagaalka ka jira gobolka sool oo isagu xayiray isku socodka gobollada galbeedka somalilan iyo gobollada bariga anigoo magacayga la ydhahdo yuusuf siciid kaale ku magac dheer soofe dhex joogana carwa soofe ahna mulkiilihii ahaa carwa soofe bishan barakaysan ilaahay baa caafimaad qad iyo cimildharba nagu gaadhsiiyey ilaahay baana mahad iskale waxa weeyaan bulshadu maanta sidii hore iyo sidii awal de horta iskuma dhowo horta dhallinyar baan horta ku xidhnayn had iyo jeer joogta de gobolka oo waxba ka barata dhallinyartaasoo ahayd dee dhallinyar ka soo jeeda gobollada maantana dee dagaal baabay naga sokeeyo dhacay ilaahayna horta ay naga qaboojiyo dagaalkaa dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa nabadgelyadii ay awalba nagula joogeen inay wax ku baranayeen inay ilaahay igana ku soo celiyo taas maahine sida kale waxa weeye bulshada maanta gobolka awdal dee ciddaan wax ka gadayna waa ree awdal awalse waxaan ka gadi jirnay dee reebari baan ka gadi jirna wax oo inagu dhex jiray maanta way inagu yaryihin magacaygu waa cabdiraxiin carab xasan ciidan waa ciid aad u ballaadhan shacabka iyo dadkaba dhammaan waan ciidsiinanay inta badan waxaan u keennay kabihiioo dhasayno badana waaweynkii yaryarkii kuwii hablaha iyo kuwii namadaba waxay laakiin ciidihii hore ay aad iyo aad ugaga duwanaayeen dabaabuleshan badan baa magaalada ku noolaa sida waxa weeyaan dad badan oo waxa weye ama qurbaha ka yimiday ama jabuuti ka soo xagaabaxayey dhallinyar badanoo boqolkiiba shan iyo sagaashan jaamacadda camuu diganayey oo iyaguna dhibaato badanoo dagaalkii laasacaanoodu sababay magaalada kaga tegey laakiin hadda waxaa inta badan wax laga iibinayaa waa shacabkii ku noolaa gobolka awdal oo khaasa laakiin awal waxayd magaalo cid waliba ay wax weyn wax ka ganacsanayso wax ka iibsanayso sidii horena waxa weeyaan wax badan baa ka duwan sababtoo awal dadku waxay ahaayeen dad waxa weeyaan gobolta gobol iskaga gooshaya waxa weeyaan iswada aaminsan laakiin hadda dadkii shiki baa ku kala dhacay dhallinyarta waxa baranaysay jaamacadaha wax loogu soo dirayey waxa weyan aad iyo aad waxa weyan dhib weyn bay keentay moogtahay dagaalkaasi sabab sabab weynoo waxa weyan wuxuu keenay khasaaro daraa ayuu keenay moog oo dhaqaalaha ah boqolkiiba sagaashan
suuqyada magaalada boorama ayaa maalmaha dabayaaqada bisha rabadaan waxaad arkaysaa kororhka dadka waxgadaya iyo kuwa wax laga iibinayo oo cidhiidha ka dhigay wadooyinka gaadiidku marayaan ee faras magaalaha taasoo ciidamada ammaanku maalmihii u dambeeyey ay adkeeyeen ilaalada iyo ammaanka suuqyada iyagoo gaadiidka ka joojiyey wadooyinka qaar ay dadku wax ku iibinayaan xilliyada habeenka haashim sheekh cumar good v o e boorama
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaad soo jeedinaysaa zahar ciidla nuur
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waanu ku eegayno dhaqamada iyo caadooyinka kala duwan ee ka jira gobollada soomaalida iyo sida ay dadweynuhu xilliyada ciidda u dabaaldegaan gobollada kala duwan ee soomaaliya waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo lasoo bandhigi jiray xilliyada munaasabadaha ciidaha dhaqamadaasi oo qaarkood aanay haatan suurtagal ka ahayn meelaha qaar sababo amniga la xidhiidha aawadood halka kuwo kalena ay weli sidoodii u sii jiraan aynu ku bilowno gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho wariyaha v o e xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa waraystay nabadoon kamaal maki aweys
xasan kaafi oo ku dhowahay waxaan rabaa abdullahi raalle ka noqdo in aan micnaha aan ka hadlo arrimaha maalmaha iidda sida iidulfidriga abdullahi raalle ka noqdo maalintaasoo kale waxaan annaga aan isticmaalnaa haddii aan nahay beeraha banaadiriga raashimo oo kala nooc ah oo kala duduwan oo macmacaan ah oo sida marka hore la magacaaba lina magacyada waxtaa lama soo koobi karo waxaa ka mid ah ilaadu kuuroo yahay buskudka oo kale waxaa ka mid ah qumbacaanaha oo kale waxaa ka mid ah geed lagu magacaabo laadhuuga lagu magacaabo oo kale wax macmacaankaas aada u tiro badan yahay doolshaa ku jirto doolshooyin kala nooca ku jiro shushuumo waa ku jiro baalbaalo waa ku jiro wax hadda macnaha tirokoob lagu sameyn karo miiska dhana la buuxinaa waxaa kaloo dheer duular raalle ka noqdo dhaqanka beelaha banaadirga ee maalintaas macnaha odag walbo gurigiisa waa la tegaa marka masaajidka laga baxo jufooyinka sida iskugu dhadhow yihiin oo markaas isku xigaan odag walbo gurigiisa loo tegaa loo fadhiisanaa oo markaas looga soo cuna raashinka haddii oo quraac dheeraad uu ku darano uu sameynayo quraacdaas dheeraadka odayaasha uu kusoo dhaweynayo intaas waa hidaha iyo dhaqanka beelaha banaadirga maalintaasoo dhan waxaa waaye casuumaad oo waxaa jiraysa oo macnaha isdhaafa amba guri walba ka dhacayso oo odayaasha dhaqanka ama odayaasha macnaha markaas qaraabada ah ee isku soo dhaweynayan isku marxabeynayaan ilaa iyo habeenkii casuumaaddaas way soconee nabadoon xaaji kamaal maalmaha ciidda ilmaha yaryar qaab noocee ah ayaad uga farxisaan tan ilmaha markii loo baxo oo ilmaha yaryarka beeraha banaadiriga amba ilmaha markaas martiqaadka u imaanaya maalinta ciidda ah oo iidulfidriga waxaa la dhahaa waxay kuleeyihin ilmaha markay yimaadaan ciid mubaarag ay kuleeyihiin dadka qaarkood marka lacagay siinaan dadna waxay leeyihiin markaas wacaleyna waa caloosha waaye macnaha dee markaas waxaa cuntaa lagu siinaa laleeyahay marka dhaqanka noocyadaasa kamide sida hadda oo banaadiriga u dhaqmaan dhaqanadeena caadiga saas waaye marka haddii caruurta dhinacooda loo baxo iyo maalintaas oo caruurta meel kasta ee markaas ay ku qanacsan yihiin oo la geeyo oo dalxiisa sida beerta oo ay nabadda ay dhahaan oo kale amba beerta daarsalaam oo kale cunuga maalintaas meesha uu ku qanacsan yahay amba uu ku faraxsan yahay amba xeebaha liidoo kale in la geeyo ay kusoo dalxiisaan ma jiraan cayaaro hiddo iyo dhaqan ah oo aada maalmaha ciidda haddaad tihiin bulshada banaadiriga aada soo bandhigtaan cayaaraha waxaa kamid ah xasankaafi qoyste markii aan aan xuso sida cayaaraha wiifoog oo kale waa cayaar ay ilmaha lagu cayaarsiiyo oo macnaha odayaashii ay geeyaan waxaa kaloo jirta cayaar oo hidiya dhaqana ay markaas odayaashii waagi hore ay samey jireen amba shirtoo kale shiraan oo markaas qofkii markaas lagu ammaano gurigiisa la yimaado oo odayaasha ay macnaha markaas ay kasoo baxayaan ay shirtaas ay sameeyaan ayadana waagi hore waa dhici jireen oo macnaha hadda oday walba marka loo yimaado odagaas sida wax usoo dhoweeyo amba odayaashaas dhaqanka amba ehelada sida uu soo dhoweeyo macnaha markaas shirta la bixinayo shir asaga lagu ammaanayo la bixinaa asagana hadda midoo odayaasha u yimid uu ku ammaanayo uu bixinayay taariikhihii aan kusoo gaaray taasay ahayd oo annaga oo awoyaashana aan kasoo gaarnay shirtaasna hidiya dhaqana u laheen inkastoo hadda ay macnaha maalinba ay wax isuulayeen laakiin hidaha iyo dhaqanka banaadiriga aniga aan kusoo gaaray saasay ahayd geesta kale gobollo ka mida somalilan jabuuti iyo deegaano ka mida gobolka soomaalida ee itoobiya dadka badankoodu waxay subaxa ciidda ku quraacdaan laxoox amaba canjeero si heer sare ah loo midabeeyey laguna daray xawaashiyo kala duwan laxooxdaasi oo loo yaqaano cambaabur marka la dubo dadka qaar waxay ku cunaan beed iyo macmacaan halka kuwo kalena ay ku cunaan caano dhanaan amaba yogord xiliyadan dambe wariyaha v o a ee boorame haashim sheekh cumar good ayaa magaalada boorame kula kulmay ruqyo saqadhi oo dhaqamadaasi uga warantay
magacayga waa ruqyo ibraahim saqadhi waxaan ku noolay magaalada boorame waxaa dhaqanka u gaara kow waxaa u gaara cambaaburka oo caano dhanaa lagu cuno caruurtoo la qurxiyo wixino loo mariyo caruurta loosoo timaha lagu soo gajo koofira la geeyo loo soo cilaamo guryaha la qurxiyo macmacaanka la samaysto dadka lagu soo dhaweeyo waxyaalaha lagu soo dhaweeyo macmacaankaasaa kamida gelinka dambe subaxiyana cambaaburkaasoo xaafadu isku wareejiyaan xaafadba xaafada kale geyso tanaa kuu keena adna waad u geyn cuntada cambaaburka waa noocma maxaa laga sameeya marka waxaa laga sameeyaa waxyaala badan baa lasku dardarayo dee dhaqameedkiiyo haruur baa kamida qamadi baa kamida waxaasoo laisku soo shiiday oo udgoon lagu daray xulbad khamuun xabasuud waxaasaa lagu sameeyaa sidii canjeeladanoo loo dubaa huruud baa lagu daraa de waa cunto la qorxiyey canjeeladii la qorxiyen weyaan oo ciidda darteed loo qorxiyey oo caano garoora lagu cuno caanihiini garoorkii oo la garooriya lagu cunaa ma hadli karaba dadkeena maya dadka kala ataa xiiseeya dadka dhaqankeena inagu aad ba nagaaba xiiseenaba dadka kale maxaad malayn lagamana xiise gooyo lamana dayn karo qofkaan cambaaburkaa cunina maba ciidinba wax ku dayda mooyaane gobolka wadalba iskala ambaaburka jabuuti oo kala raacda jabuuti boorama maanana ku garanay
ma jiraan dhaqamo ama caadooyin soo jireena oo aada xasuusato oo ciidda u gaar ahaa waxbaa iska bedelay mise weli haddaa sidii bay u jiraan way jiraan intii badnayd yaryar waxyar waxyar inuu isbedelayaan waxaa ka mida daanaa ka mida dadkii xinaha lagu soo marin jiray madaxa ee huruudda dhibcidhibic loogu sameyn jiray qofkan saa loo sameeyna muu ciidin ciidii hadda caruurta siday u ciidaan iyo waqtiyadii horeed yareed sidii loo ciidi jiray farqiga udhexeeya muxuu yahay berigii anoo yaraayo kale waxa loo ciidi jiray waxa lanoo samayn jira hooyooyinkii noo samayn jireen xinaha nimka lacagta lagu bixinayo waxa lanooga samayn jira sonkor iyo shaah daasad baa lagu shubi jira sonkorta tu kale lagu gambi jiray dhididkaas sonkorta kasoo da-a ayaa lanoo marin jiray qori lanoogu marin jiray annaga haddana dee casri waa loo geeya madoobiisaa la mariyaa xinaa la mariyaa ilmihii koofeerbaa lacag baa lagu bixinaya imka wax walba waxyaalahaas u isbedeleen casri un baa laga dhigay dhisma bedelina oo xinihii imka koofeerbaa meel baa loo tagaa timihii meel baa loo tagaa laakiin waa sidii una casriyaysan dee dhaqankan guryaha oo kale gogoshii taalay iyo waxyaabihii laga bedelayo ee isaga guriga laftiisa la ciitiinayo siday u jiraan iyagana sharaxaad naga se anu deegaano badan baan ku arkay anagu kuwa horta waan hagaajinaa waad iga arkayaba dee dhaqan meelo badan waan ku arkay etoobiya xitaa anu waan ku arkay jigjiga deganaa waa guryaha iyo carruurta isku sibaa loo ciidsiiya oo guryaha weliba xooga sii saarnaa dee carruurtaygu waa kow lakiin wax labaad guryaha weeyaan qofkaan awoodi karin mooyaane guriga waa kow in la qorxiyo la hagaajiyo
wiilasha iyo gabdhaha yaryar waxyaabaha qurxintooda lagu sameeyo maxaa ka mid a ee aan ahayn labiska iyo dharka loo xidhayo dee waxaa ka mid a jirhkooga in la qurxiyo in loo mariyo dee jirhka xino loo mariyo oo caleen loo mariyo huruud loo mariyo ilmuuda kalarkiisu isbedelo u nuura dee oo madaxa wax loo mariyo oo laga xiiro gabdhaha xinaha loo mariyaa huruud baa jirhka loo mariyaa waxaa loo mariyaa burcad baa loo mariyaa madaxa wax badan dee timaoo kale marka loo hagaajiyo waxaa loo mariyo kadibna waa loo hagaajiyaa dee waa loo dabaa kii doonayna waa loo koofeeraya geesta kale wariya haashim sheekh cumar good waxa uu ku eegayaa dhaqamada ciidaha ee dadka gobolka awdal iyo sida ay dadkii hore u warkaan isbedelada haatan jira magacayga waxaa weeyaan aadan maxamuud hoori curaagtaa ku magac dheerahay mas-uuliyiinta shaabaan ka mid ahay iminka horta dee ciidan iyo ciidihii annagoon markaan yaryarayn soo gaarhnay wax shaqa iskule maaha annaga dharka iyaga horuunbaa lanoo soo meydhi jiro dharkaunbaa la dhaqan jiray dharka kaa magaalada dixdaa labadeedaa dhan wadhan markaad aragto unbaa ciidda la garan jiray xalay suuqaan soo maray malaha dee kumaakum caruur iyo dumara ayaa dadkii bacadlaha iyo laamayadii oo camiran oo kuwan maanta saaka waagu u beriyey maa kuwo kale ah oo wada xariir iyo wada dahab iyo wada quruxa ayaa la yska dhex maaxayaa aqaladii baa la ciidsiinayaabaa laleeya alaab baa la gurayaa caruurtii baa la ciidsiinayaabaa laleeya caruurtii haddaad shay isku goyso isku jooga kuma filla laleeyahay saddexda ciise ciidda mid walba waa inaan xabadu u xidhnaa wax weyn baa isbedelay insha alla dhaqaalaha kordhay baan malaynayaa ilaahay aynoo siyaadiyo waxaanan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan rabadaanta iyo cibaadadii fiicnayd een samaynayna ilaahay haynaga aqbalo inkastoo sannadahan dambe xaalado amni darre ka jirto gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddana dadka soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku nooli waxay muujiyaan farxad iyo dabaaldeg xilliyada ciidaha aynu eegno gobolada dhexe waa kan wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq oo waraystay abwaan shariif maxamed geedi oo ah dhaqanyaqaan ku sugan galmudug in xoogaa maaragtay dadku isu yimaadaan dadka wada degdegan oo dhan isu yimaado marka isku meel lagu xalweeyo lagu hambaliyeysto halka intaasaa la sameeyaa oo qoladii xoola qalanaysa xalwada xalwadaas kulley muhim waaye dadka waa way samaystaan marka ay samaynayaan ilmaha in laga farxiyo xalwadaa la sameeyo maanta sidaa wey
wax kale oo hiddo iyo dhaqan ay u leeyihiin hadday noqoto ciyaar dhaqameedyo oo ay munaa munaasibada ciidda ah ay ugu dabaaldegaan
waxa weeye markii ciidda la dukado ee laga baxo cibaadadaas yaa waxaa la galaa in dhalinyarada ay u baxaan meelo maaragtay saxo wanaagsan lahoo meelal cayaarta welisadah oo kale iyo gadoomka iyo dhaantadoo kale iyo waxyaabahaasaa qac laga siiyaa dadku waxay inta badan ilmaha waa lasoo kaxee maantaas waxaa lagu talagalaa hidaha dhaqanka in la xuso haddii alla ku idmahayo baridinta iyo isu imaashada in la xuso iyadana sidaas wey marka dhaqanka cayaaraha hidaha iyo dhaqanka maalintaas qaca laga siiya waa la tumaa markii laga soo gadoomo maalinta koowaad ee ciidda dhalinyaradu waxyaabaha ay sida gaarka ah ciidda ugu xusaan
dhalinyaradu sida gaarkaa waxay ciidda ugu xusaan waaba isla iyadaas waxay sameeyaan dhalinyaradu inay intay is uruursadaan oo oo xitaa waxay samaystaan akoon lacag ku wada shubtaan cunto isku nooca gataan meelaha magaalada daafaheeda ah oo markaas adigu saxada wanaagsan leh inay tagaan oo cayaarahaas oo kale la tumo la gabiyo murti la isxujaysto cayaaraha bootimaysto bootin cayaar la yidhaahdaa jirto bootin xeer la yidhaahdo laga boodboodo geedaha iyo laba uloodo dhulka la dhigta iyo mara kor loo qaado iyo tartamada iyo waxaasoo dhan wal ay sameeyaan dhalinyarada geesta kale gobolada baay iyo bakool ee soomaaliya waxaa jira dhaqamo iyo caadooyin soo jireen ah iyo weliba ciyaar dhaqameedyo ay dadka deegaanadaasi ku xusi jireen xilliga munaasibadaha ciidaha dhaqamadaasi oo qaarkood isbedeleen kuwana ay sidoodii yihiin wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh waxa uu ka waraystay mid ka mid a aqoon-yahanka ku sugan koonfur galbeed waa tahay waxaynoo suurta gashay inaan waraysi la yeelano jibriil maxamed aadan oo ah raktarka ama hurmuudka jaamacadda bay university waxaan ka waraysanaynaa farqiga u dhexeeya ciidihii hore wakhtigii barisamaadka iyo sannadahan sida loo ciido iyo farqiga u dhexeeyo ugu horrayntii jibriil sharaxaad naga sii farqiga u dhexeeya ciidihii barisamaadka iyo ciidahan waxaa jiray ciidihii hore iyo ciidahan waxyaabo badan ay ku kala dubnaayeen ciidihii hore waxaa jiray dadka inay isdhexgalaan bulshada aadna isku jeclaayeen waxaa laga imaan jiray tuulooyinka dadka beledka oo magaalada joogana waxay aadi jireen tuulooyinka si ay dadkii meesha joogeen ay usoo arkaan oo farxaddii ay ula qaybsadaan dadka tuulooyinkana waxaa waaye dee dhaqankii iyo cayaarihii hidihii dhaqankii wixii oo dhan ay keeni jireen ay magaalada lagu qaban jiray sida meelaha orotationka iyo isbartiimooyinka meelahaasa lagu qaban jiray xiliyadan dambe oo dagaalada markay dhaceen wixii ka dambeeyey dadka ma baxaan meelo ma aadaan sababo darteed oo amniga dartiis dhaqankii iyo waxyaabihiina waa waa laga tegey ciyaaro noocee ayaa ciidihii hore lasoo bandhigi jiray koonfur galbeed markaa fiirisid labadan webi dhexdood dadka degan waxaa waaye dee e, magaalo walba waxay leedahay e, dhaq e, dhaqan ciyaareed gaar u ah dadka qaar waxay dheelaan e, saaray dheelaan sida reer bakool iyo dadka meelahaas u badan dadka qaar oo adablahan iyo meelahan shabeelow iyo ay degaan waxaa waaye dee waxay dheelaan gaboobey iyo waxyaabahaasay dheelaan dadka buurha kaba iyo zoonkan degan waxaa waaye dee waxay dheelaan jeerey iyo waxyaabahaas ay- ay dheelaan magaalada dhexdeed markaad timaadin baydhabo dhexdeed xaafid xaafid ayay waxay u ciyaari jireen meelna waxaa lagu ciyaari jiray batroon iyo sharax iyo waxyaabahaasay samayn jireen ee isku dhex galaan maalimahaas ciidka ciida oo bulshada oo dhan ay isku imaan jireen hadda marka ciyaarahaasi waa sidee wallaahi waa laga tegey dhaqankii waa laga tegey ee, isdhexgalkii waa laga tegey nin walbo ciidda salaada markii lasoo tukado gurigiisuu ku xaroodaa ee, nin allaale ninkii saaxiibkaaga ah ama israacdiin waxaa la aadaa ee, beer beerahan oo hadda la sameeyey oo baydhabo city bark oo baydhabo ay ku taali iyo waxyaabahaas camalaa la tagaa waagaa waagaas waxay kaga duwnaan jirtay da- dhalinyarada ilmaha iyo hooyooyinka ama gabdhaha waxay raaci jireen baabuurtan oo basaska inta la saaro ayaa waxaa la dhihi jiray oo ay u aheed tilmaamo bakar bakar iyo waxyaabahaas ay raaci jireen marka hadda ma jirto nin walba oo si gaar ah private ah wixiisa u samaysana ilmihiisa iyo qoyskiisa ay farxadda isla qaybsanaan intaasay ay ku kala duwan yihiin cunooyinka een, ciidihii hore la isticmaali jiray iyo ciidahan cunooyinka la isticmaalo bal sharaxaad nala sii farqi weynaa u dhexeeya cuntada markii la dhaho waagii hore ee, waxaa la isticmaali jiray cuntada wadanka uu soo saaro sida oo galeydii iyo badarkii waxaasaa la samaysan jiray bun ayaa la duwi jiray cambuuladiyaa la samayn jiray habeenkii ciidda ay soo galays habeenkaasaaba la saari jiray oo oo dabka la saari jiray galeydii iyo wixii si subaxii ee, oo dadka salaada inta la aadin ka hor bunkii iyo wixii loo sameeyo oo maadaama ee, ciidulfidri hadday tahay markii oo bunkaas iyo wixii la sameeyey kadib salaadii la aadi jiray laakiin hadda qofka wuxuu sameeyaa gurigiisa ee, buskut iyo waxyaabo oo cuntooyinkan oo maamacaanka iyo waxaas iswiidkiisu samaysana ee, markii uu cuno masaajidku iska aada kadib waxaa waaye dee qadadii iyo wixii oo qofkaas uu oo markaas uu samaysanayo farxaddaas inuu ku samaysto oo ciidda ah ayuu samaysanaa maahane waagii hore bunka markii la dubo dariskaa loo wici jiray ee, sheekh hibil uwa macalinka uwa odayaasha uwa dadkaas dhana lasuu keeni jiray baasha barakay leheed guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan ooanu ku eegaynay dhaqamada kala duwan iyo sida ay dadweynaha soomaalidu ugu dabaaldegaan xilliga ciidaha intaa ayaanu ku joojinaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo kuwada ciida caafimaadsan
saare ciila nuur ayaana bandhigga v o a soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington war degdeg oo haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in dowladda sacuudi arabiya ay ku dhawaaqday in maalinta jimcaha oo bisha abril ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka oo berita ah inay tahay maalin ciida kadib eh, markii bisha shawaal laga arkay deegaanada tumayr iyo sudayr dalal badan oo muslim ah ayaa qaarkood hore waxay ugu dhawaaqeen inay ciidayaan maalinta jimcaha ah oo kow ay tahay bisha shawaal iyago oo soomay sagaal iyo labaatan maalmood bisha barakaysan ee ramadaan halka ay jiraan dalal kale oo muslim ah oo sheegay in ah, bisha ramadaan ay soomayaan soddon maalmood islamarkaasina ay ciidayaan maalinta sabtida ah mas-uuliyiinta soomaaliya ayaan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin xilliga ciidda iyadoo si weyn looga dhul sugayo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxa ay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoos taga dowladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadijiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah shaafici maxamed yuusuf iyo xasan axmed barqadle labaduba waxaay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya shaafici maxamed yuusuf weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin labaatan sano ilaa hadda inta ka dhexayso weli meeshii shal oo federaal afkaa laga sheega laakiin weli nidaamkii lama gaarin
xasan barqadleh
aniga waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan inta dhimanna ay daadegi doonaan dowladda waxay kasoo kabatay meel si loogu soo kabtay adag tahay maamul goboleedyaa dhistay oo ugu dambeeya hirshabeelle caqabadaha noocyadeeda kala duwanba ha ahaadaane waxaa ii muuqdo in dafaalo aada u wanaagsan xasan waa mahadsan tahay shaafici waxaad tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo sababayso nidaamka federaal waxaa la rabay saakay shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno weli halka inaan taaganahay ergoyna wax soo xulo dowlad goboleed waa la dhisay laakiin muxumo see loo dhisa waaye dowladda federaalka weli ma ina gaarsiin meesha loogu talagalay ilaa hadda iyadaa wax soo xulayso anagu wax ma xulno
xasan sidaa maqlaysa shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabo u shaqaynaya dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kuwii ka horeeyeyba walow ay dowladdan dambo sistemo kula degaan in la sameeyo awal waxaa la do- dadka waxaa laga soo doori jiray muqdisho oo kale hadda tusaale waxaan joognaa gobolka hiiraan oo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan oo kale waxaa stateka laga soo dooranaya waxaa ii muuqato haddii sidaan wax kusii socdaan oo waxaa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ayaga matalayo marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la siiyo walow ay ku dhegan yihiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajaweynaya shacabka oo aan anigaba ugu horeeyo inay dooro doonaan qofka matalayo waxayna ku dooro doonaan in waqti lay siiyo dowladdana la sharfo okay haye shaafici aada iyo aada u mahadsan yahay wuxuu yidhi maamul goboleedka steeg hadda beledweyne aan joognaa laga soo doortay horta waxaan kuu sheegay ma xumo waxa laga soo doortaa ma xumo laakiin see wax lagu soo doortaa waaye weli dowladda nidaamka aan ka rabnay ee cadaaladda aan ka sugayna maana ka helin haye xasan dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeeyay ayada way dhisaysay waxaan isleeyahay dowladda haddii aysan soo saarin ama aysan waddada kusoo hayn qof ay ka fahmi karto inuu wadankan horumari karo haddaysan kasoo waxaa adkaanayo sistamka dowladnimo ama ay ku shaqaynayso ama dardarka wanaagsan ee hadda dowladnimada ku socoto waa u jeedaa madaxweynayaashii dalka soo maray ah heerka hadda ay taagan yihiin iyo meeshay marayaan ay ka marayaan meeshii la rabay inay u tanaasulaan dadkan haddii aad maanta dalkaada u tanaasulin biritooda uma tanaasuli kartid ilmahaada marka waxaan leeyahay dowladda federaalka dhaliil badan way yeelan kartaa laakiinse meeshii ugu dambeysay ugu fiicneed ugu sharfaneed ayay joogtaa inay gaarsiin doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walbana uu wax doorto shaafici haye
horta ma xumo dowladda iyadaa wadanka mas-uulka ah mas-uuliyad guud oo caam iyadoo ka saaran yahay aba ka saarnaadee waxaa laga rabay shacabka inad gogol u dhigto heshiisiido ciddii wax kala taban ay gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba taasaa keenta markii shacabkii in dhibaato ayaga intooda badan ay kala habtaan soomaaliya waxaa kursi laysku gejiyaa dhibaatadan asaa ka dhaxalna u arkaynaa inaa markii dowladdu ay weli kama fiirsan qofkan haddaa meeshaaskiisa maxaa ka imaan karo weli dowladdu taas uma ayna degin welina ma jirto nidaamka dowladnimo markii la yidhaaho golo deegaan hala doorto la xisaabtana imaanayo hadda wax kana gobolkan hiiraana joognaa canshuuraa laga qaadaa meel ku socota yaqaan marka weli ma aanay helin shacabka ilaa hadda waxaa laga qaada meelay maraan iyo meel ku socdaan taasaa keentay dowladdu weli inayna anaga tale nagu soo wareejinayo iyadoo xukunka isku haysato waa mahadsanta xasan waa maqlaysaa shaafici wuxuu leeyahay weli dadka waxba lagama talagelinayo
waa ognahay annaga haddaan nahay dadkii shacabka ahayd tusaale shaafici aniga niman dhallinyaraa nahay dhallinyaradu waxaa mas-uul ka ah ilaahay ka soko horta wax walba ilaahay xaggiisa ka socdaan odayaal odayaal dhaqameed nidaam walboo socdana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal haddii odayaashii dhaqanka dadkii loo deeyey hanaanka aysan reerihii ayaga ka dhasheen xitaa isku toosi karin ma lagu aamini karo dowladnimo ina dhisa la dhoo marka mar walbane haddana laga maarmaan waxaa ah reer walbaba xildhibaanka ka soo baxayo ina nabadoonkiisa lagu xushmeeyo haddii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kadib markay soo saaraan kadibna kuwa kala qaylinayaan ama isla ayakii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada ma soconayso hadda beledweynaa joognaa waxaa annaga waajibaadkana saaran ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii oo aan heshiis wada ahayn dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la samaynin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn shaafici adoo safare ku seexadaa kudha ku seexan maysa dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan stateka-ba waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh marka shaafici annagaba waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhalinyaro aan nahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladdaa shaqo ku leh wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeyn okay ugu dambeyn shaafici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu habboon oo aad aragtidaada leedahay haddii taa la maro dalkao dhan waa uu gaari karaa maxaa is leedahay waxay u baahan tahay soomaaliya gogol nabadeed laysku dhigo soomaali markay wax kala tabana gogol ay kaga jirtay geed ay ista tagto ay kusoo xaltama jirtay talaada waxaan qabaa soomaali in la isku daayo ayada ayada heshiini wixii maqana ayadaa kala qaadani laakiin intanan jeclaysiini booshgaree socdo soomaaliya heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay soomaali in la isku dayo gacmaha ayadaa isqabsa doonto
xasan hay ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay soomaaliha la isku dayo soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso haddii laysku dayo waxaa laga yaabaa nabadoonada qaar inay dan ugu jirto in laysdilo kadib ama lacag u qaadayo dadkii uu geynaya waxuu ka soo heraan ama asaa lacag loo soo dhiibaya oo lacagtii lacag ka helaya marka haddii laysku dayo waxaan aaminsanahay inuu culeyska ka badanaya tan waxaa soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn in loo dhiibo culummada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca laakiin haddii laysku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan kusoo gabagabeynayaa wadanka wuxuu ka soo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo wax badan waa ka warhaysaa shaaficiyow dalka meeshuu marooyo xaaladda meeshay jirto madaxdii hore noo soo hogaamin jirtay meeshay joogto annaga ka shacab ahaana waxaan awoodnaa oo keliya inaan wadankeena u duceyno dhahno meesha saxda oo ilaahayna raalli ka yahay allah ku hadiyeeyo intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaan dhegeystayaal soo jeedinayay dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
an wada sugayne abshiraysta rabada
abuuray ajaarkeeda ramadan ayaada qur-aankiyo axaadiis tusay tiri ilaah bay u garto abaalkee ka gudaye ehloqay ka soomow waydiin ahaateen afuray afuray wabashii islaamke intaad dhibaata joogti soomaalida wadan ehelkii qaraabada arban itaani caanawu lahayni ukurmada dadkiinu afurkooda siiya wabashii islaamke intad dhibaata joogti soomaalida wadan ehelkii qaraabada arban itaani caanawu lahayni ukurmada dadkiinu afurkooda siiya iblis waa la xiraayo albaabada jannadawdi allaa noo furaaye aan salaatuleelkiyo araawe daadne ummada islaamke ilaahood u soomo afuraay afuraay iblis waa la xiraayo albaabada jannadawdu allaa noo furaaye aan salaatuleelkiyo qasiidadaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray inta aan mar kale kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo